halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka filimada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabta ah soddonka bisha nofembar sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo washingtonna waa tobankii iyo barkii habeennimo idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaan kuugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan walumaa gala jalqabarraa kaasee ama dhumaatti walitti baquu paartii kanarratti yaada guud ahaan markaan eego natiijada soo baxday anigu waxaan qabaa fikir ka duwan midka ku saabsan midaynta xisbiyada aragtidayda waxaan la wadaagay guddiga fulinta iyo dhammaanba xubnaha waxaan soo bandhigay inaanay sax ahayn midaynta xisbiyadu kaasi waxa uu ahaa lama magaresa wasiirka gaashaandhigga etoobiya oo ka hor yimid midowda xisbiyada ee ra-iisul wasaare abi axmed
qodobada kale aad idaacadeena saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamo etoobiyana oo la sheegay in ay dhuusamareeb soo gaadheen gudoomiyaha baarlamaanka ee jabuuti maxamed cali xumed ayaa loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha ururka baarlamaanyata oo sheegay in ciidamadiisu ay soomaaliya sii joogi doonaan xogo dheeri ah oo ka soo baxaya weeraro midiya loo adeegsaday oo shalay iyo xalay ka kala dhacay dalalka britain iyo holland iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii
booliska dalka britain ayaa shaaca ka qaaday haybta qofkii fuliyey weerarkii tuurida loo adeegsaday ee lala beegsaday dad rayid ah oo ku sugnaa buundada caanka ah ee london bridge ee ku taala magaalada london booliska ayaa sheegay in qofka weerarka geystay lagu magacaabo usama khan oo ahaa wiil siddeed iyo labaatan jir ah booliska ayaa sheegay in qofkan hore lagu soo eedeeyey falal la xidhiidha argixisada kuwaasi oo dhacay sannadihii laba kun iyo labaiyo tobankii iyo laba kun iyo siddeed iyo tobankii dadweynaha ku nool dalka albania ayaa bilaabay inay duugaan dadweynihii ku geeriyooday dhulgariirkii xooga badnaa ee dalkaasi ka dhacay dhulgariirkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu xumaa ee abid ka dhaca wadankaasi ugu yaraan sagaal iyo afartan qof ayaa ku dhintay dhulgariirkaasi waxaana ka mid ahaa toddoba caruura dhulgariirka albania ayaa barakiciyay in ka badan shan kun oo qof halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington wararka ka imanaya magaalada dhuusamareeb ayaa sheegaya in halkaasi ay dhowaan gaareen ciidamo ka socda ethoobiya waryaheena cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixintan ku eegaya sida loo arko ciidamadaasi tegay dhuusamareeb
inkastoo uu socdo diyaargarowga dhismaha dowlad goboleedka galmudug haddana waxaa barbar socdo dadaallo lagu xaqiijinaya amniga caasimadda maamulka oo kol hore ay dowladda shaacisay in ciidamada dowladda lagala xisaabtamaya xaqiijinta amniga inta ay socoto doorashooyinka golayaasha dowlad goboleedka galmudug ciidamada dowladda ee ku sugan dhuusamareeb oo isugu jira boolis militari iyo nabad sugid ayaa waxaa kaabaya ciidamo kale oo qeyb ka ah howlgalka amisom kuwa uu ka socday dalka jabuuti ha yeeshee saacadihii ugu dambeeyey waxaa soo baxayay warar kala duwan kadib markii dhuusamareeb ay gaareen ciidamo ka tirsan dowladda etoobiya kuwa oo kasoo gudbay dhanka gobolka hiiraan ciidamada etoobiya qaarkood ayaa qeyb ka ah howlgalka amisom ha yeeshee lama sheegin in ciidamadan ay qeyb ka yihiin amisom iyo in kale balse madasha xisbiyada oo qoraal soo saaray waxa ay ku sheegeen in ciidamada tagay dhuusamareeb aysan ahayn kuwo ka tirsan howlgalka amisom lana doonayo in lagu qalqalgeliyo arrimaha doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug ee loo darban yahay dhinaca kale xildhibaan cabdixakiin macalin axmed oo ka mid a baarlamaanka soomaaliya lagana doortay galmudug ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooka ku sheegay in aysan jirin ciidamo aan amisom ahayn oo tegay dhuusamareeb waxa uu ganafka u tuuray warka ka soo baxay madasha xisbiyada ee lagu sheegay in dhuusamareeb ay tageen ciidamo aan ka tirsanayn howlgalka amisom marka laga yimaado qoraalada mas-uuliyiinta ma jiraan wax wara oo ka soo baxay laamaha amniga galmudug ee ku aadan ciidamada tegay dhuusamareeb ujeedkooda ha yeeshee waxaa cad in ciidamo ka socda dowladda etoobiya oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka ay ku sugan yihiin dhuusamareeb kuwa oo fariisin ka dhigtay agagaarka garoonka diyaaradaha degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud dowladda iyo ahlu sunna ayaa isku maandhaafsan dhismaha galmudug oo guddiga farsamada ay shaaciyeen howlbilowga dhismaha maamulka waxaana dhuusamareeb ka socda oo kulamo u dhexeeya madaxda ahlu sunna mana jiraan waxwara oo ka soo baxay cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed ayaa culays siyaasadeed kala kulmaya xubno ka tirsan xisbigiisa o d b ee oromada kuwaas oo diidan in xisbiga talada hayahi uu u xiibsiibto mid afkareed halkii uu ka ahaa mid qowmiyadeed falastiin axmed iimaan ayaa warkan inoo soo koobaysa lama magaras oo ah guddoomiye ku-xigeenka xisbiga oromada ee o d b ayaa diiday duba habeynta isbahaysiga talada haya ee e p r d f oo dhowaan uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaare abi axmed lama magarasa ayaa ah hadda wasiirka gaashaandhigga ee ethoobiya waraysi uu siiyey v o eda qeybta la hadasho oromada ayuu lama kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee xilligan ee ethoobiya gaar ahaana dadaalada uu hogaamiyaha xisbiga talada haya ee e p r d f abi axmed uu ku doonayo inuu isbahaysiga xisbiga talada haya oo ka kooban afar xisbi oo ka kala socda qowmiyadaha dalkaasi uu noqdo mid ku dhisan aragti iyo wada shaqayn halkii uu ku dhisnaan lahaa qowmiyad master lama magarasa ayaa muujiyey sida uga soo horjeeda arrintan
walumaa gala jalqabarraa kaasee amma dhumaatti walitti baquu paartii kanarratti yaada guud ahaan markaan eego natiijada soo baxday anigu waxaan qabaa fikir ka duwan midka ku saabsan midaynta xisbiyada aragtidayda waxaan la wadaagay guddiga fulinta iyo dhammaanba xubnaha waxaan soo bandhigay inaanay sax ahayn midaynta xisbiyadu waxaanan sheegay in xitaa haddii ay sax tahay ay weli tahay mid lagu degdegay waxaanan ku celcelinay inay tahay mid wakhtigeedii aan la joogin islamarkaasna aan sax ahayn
ethoobiya waxay wajahaysaa xaalad adag oo siyaasadeed waxaana mudaaharaadyo bishii hore ka dhacay dalkaasi ku dhintay dad ku dhow toddobaatan qof waxaana weli socda baaritaano iyo dacwooyin la xiriira dadkii ku dhintay banaanbaxyadaasi aaday mahadsantahay falastiin axmed iimaan oo inoo soo kobtay warbixintaas halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga v o a
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale booliiska magaalada london ayaa sheegay in ugu yaraan saddex qof ay ku dhinteen weerar midiye loo adeegsaday oo magaalada london ka dhacay dadka ku dhintay ayaa waxaa ku jira ninkii weerarka fuliyey dhinaca kalena weerarka london ayaa waxaa ku xigay weerar kale oo isna ka dhacay dalka holland wariyaha v o eda ee yurub ridwaan xaaji cabdiweli ayaa faahfaahinta weeraradaasi wuxuu uga waramay xuseen barre aadan ilaa iyo hadda boolisku waxa ay sheegeen in saddex qof ay ku dhinteen weerarka laba qof waxay ahaayeen dadkii rayidka ahaa ee ku sugnaa buundada caanka ah ee london bridge midna waxau ahaa ninka weerarka toorida ka geystay buundadan caanka ah boolisku waxaa kaloo ay sheegeen in ilaa iyo hadda dhowr qof ay dhaawacmeen oo cisbitaalada lagu dabiibayo waxaana gaar ahaan marka laga hadlayo madaxa waaxda la dagaalanka argagixisada ee booliiska neil basu uu sheegay in ninka la dilay uu xirnaa waxyaabo qarax ah oo aan haba yaraatee aan ahayn wax saxa oo been abuur ah bilayskuna ay toogteen waxaa kaloo iyana jira nin kale oo boolisku ay qabteen oo weliba muddo ay la tacaalayeen sidii ay kusoo xiri lahaayeen dadweynaha magaalada london qaarkood meesha marayay ayaana qeyb ka ahaa in ninkaasi bilaysku ay markii dambe gacanta ku dhigaan boolisku ma ka hadleen ujeedada weerarkan iyo ciddii ka dambeysay ilaa iyo hadda boolisku ma aanay sheegin cidda arrintan ka dambaysa iyo ujeedada inkastoo weli falkan loo tixgelinayo inuu yahay mid argagixiso haddana marka aad eegto boolisku waxa ay sheegeen in baaritaanada ay socdaan sidoo kale hay-adda loo yaqaano m i five ee sirdoonka ayaa iyana sheegtay inay baarayso in arrintan ay xiriir la leedahay cabsida iyo khataraha beryahanba ama muddooyinkanba ka jiray magaalada tan london ee la xiriira weeraro ay geysan karaan dadka argagixisada loo yaqaano marka baaritaankaas waxaad moodaa weli inuu socdo sidaan ka warqabno magaalada london waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn qaaradda yurub islamarkaana ay dalxiisayaal fara badanna ay tegaan sanadkii arrintani saameyn intee lag ku yeelatay dadweynaha magaalada london sideese saxaafaddu u hadalhaysa runtii arrintan waxaad moodaa in ka sokow xataa dadweynaha inay si weyn ay uga hadlayaan siyaasiyiinta wadanka marka la eego meeyarka london ama duqa magaalada tan london sadiq khan waxa uu sheegay in uu aada iyo aada uga xun yahay in magaaladii london dhibkan uu ka dhacay waxa uu tacsiyeeyey ehelada iyo qaraabada dadkii dhintay iyo kuwii dhaawacmayba ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale arrintan ka hadlay waxaana moodaa xataa ka soko warbaahinta dalkan iyo dadweynaha dalkan siday uga hadlayaan in jaraa'idka iyo warbaahinta caalamka laftirkooda aada moodeed inay si xoog badan arrintan uga hadlayaan maadaama london ay kusoo badanayaan weerar noocan oo kale ah gaar ahaan marka laga hadlayo weerarada mindiyaha waxaad moodaa in si weyn muddooyinkan dambe ay dhibaato ugu hayaan marka waxaa isku darsan weeraradii argagixisada oo cabsi laga qaba iyo kuwii tooriyaha tusaale ahaan maanta markii weerarkan uu dhacay oo kale waxaa heegan la geliyey booliiska guud ahaan dalkan oo oo markii si dee looga hortaga haddii arrintan ay tahay argagixiso iyo haddii weerarku uu xooganaan lahaa sidii loo yarayn lahaa inta badanna dadkii ka shaqaynayay agagaarka xar- xarumaha iyo xafiisyada ku yaala london bridge ayaa laftirkooda muddo la hayay mar dhoweyd ayaana dadka loo fasaxay inay guryahooda tagaan isla qaarada yurub wararka ka imanaya waxay sheegayaan in dalka holland uu ka dhacay weerar sidan oo kale ah wax faahfaahinna managa siin kartaa xuseen weerarkaas isna waa weerar tori loo adeegsaday waxaa ilaa iyo hadda booliska dalkaasi ay sheegeen inay qabteen nin da-diisu ay udhexayso shan iyo afartan sano jir ilaa konton sano jir oo la tuhmayo in weerarka uu ka dambeeyey weerarkan waxa uu ka dhacay suuq aada iyo aada mashquul u ah waxaa la socotaa maanta inay tahay maalinta loo yaqaano black friday oo ah maalin inta badan dadku ay qiimo jaban ku helaan waxyaabaha ay ka dukaamaysanayaan marka ilaa iyo hadda boolisku waxa ay sheegeen in saddex qof ay ku dhaawacmeen laakiin ay baaritaano wadaan weli waxaa ka muuqata goobtii iyo suuqii shilka uu ka dhacay gaadiidka loo yaqaano ambulansta ama baabuurta gurmadka ah laakiin si rasmi ah waxaad moodaa in ilaa iyo hadda aan loo faahfaahin waxa uu ku saabsanaa weerarkaas iyo cidda geysatay iyo xataa in si faahfaahina loo helo ninka la hayo waxa uu yahay iyo wixii uu damacsanaa intaba kaas waxa uu ahaa waryaheena ridwaan xaaji oo uu u waramayey xuseen barre aadan
wararka ka imanaya magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ayaa sheegaya in ay sii kordhayaan khasaaraha ka dhashay roobab xoog badan oo maalmihii u dambeeyey ka da-yay magaalada khasaaraha ugu badan ayaa soo gaadhay jidadka isku xidha magaalada arrintan ayaa saameyn ku yeelatay gaadiidka loo yaqaano bajaajka oo ah ka ugu badan ee adeegsadaan dadweynaha ku nool caasimadda faahfaahinta warkan waxaa inoo haya xasan kaafi qoyste boqolaal dhallinyaro ah oo wadayaal ka ah mooto bajaajka oo caasimadda si aada uga shaqaysta waddooyinka ay roobabku burburiyeen ayaa waxaa ka mid ah waddada isku xirta isgoyska shaqaalaha iyo kaasa balballaare waddada u dhexaysa soobe iyo buulaxuubey iyo qaybo ka mid ah jidka soddonka iyo kan warshadaha waxaana jirta in inta badan gawaarida ay dadka rayidka raacaan ay ku adkaatay isticmaalka waddooyinkaasi taasoo keentay in saacado badan uu qofku waddada ku sii jiro marka uu rabo inuu meelo ka mida magaalada muraadkiisa ka soo qunsado liibaan maxamed waxa uu ka mid yahay wadayaasha mootobajaajka ee magaalada muqdisho waxaana uu v o a uga waramay dhibaatada ay ku qabaan isticmaalka wadooyinka burbursan wallaahi dhibaato weyn baan ku qabnaa haddaan nahay mootoolayda annaku adeeg oo dadka oo shacabka ahaan ugu shaqaynaa dadkii iyo annakuba waa ku dhibannahay haddana sidaasay tahay dowladdu waxay u taagan tahay har iyo habeenba inay maaragta fiiga yarkaah shan iyo tobanka doollarah ay naga qaaddo annakuna maxaa ahaytood waa dhiibnaayoo lama xanibno ciidankaa lacag mushaar lagu siiyaa waxna dhaca ma leh laakiin dowladda hadda waxaan ka rabnaa inay waddooyinkaas iyo dariiqadaas baaba'san ay noo dhisto waxaa ka mid a waddada maxaa ahaytood taleex waxaa ka mid a waddada xaaji baasto waxaa ka mid a shacli suuf waxaa ka mid a maxaa ahayto waddooyin aan la soo koobi riigley baa ka mid ah geed jacayl dhammaan waa burbursan yihiin waxaa kaloo taalla waddadii dhexdeedii oo laamiga ahaa oo fiyaalaha ahaa oo sida maka almukaram oo kaleeto ilaah hadduu kuu roon yahay buundooyinkaoo kaleeto israac oo kaleeto ciid baa dhooban in nala ka qaado oo dowladdu si degdeg ah ay u qaaddo gobolka maadaama loo doortay kala wareegna ay tahay waxaan ka codsanaynaa dowladda inay maaragtay si nadiifa waddooyinkaas noogu furto shacabka muqdisho ayaa intooda badan gaadiid ahaan u isticmaala mootobajaajka oo dhaqaale ahaan ka jaban tagaasida waxaana dadka isticmaala ay xilligan wajahayaan caqabado kaga yimaada howl maalmeedkooda kadib markii ay saacado badan ku qaadato inay ku nagaadaan bajaajka dhexdiisa sida uu ku waramayo cabdulaahi maxamed abuukar ilka case oo ii sheegay inuu aad u isticmaalo raacista bajaajka wallaahi dadku dhibay qabaan runtii waxaa ficnaanaya waddooyinka in la dhiso oo loo habeeyo oo mataqaanaayo aan la xayinin waayo dadka adeeg kale ma haystaan waxaa weeyaan qofku haddii meeshuu rabo uu gaari waayo waa dhibaato dalka burbur iyo dhibaatooyin dhaqaale iska jira marka waddooyinka waxaan jeclaan lahaa in la dayac jiro dadkana loo fududeeyo maritaanka waddooyinka waddooyinka baaba'ay waxaa ka mid ah waddadii ka bixista egotoora korkeedaas guriga shaqaalaha hoos midi maraysay buuluxubay midi loo maraayey waxaas dhan waa burbursan yihiin marka waxaan jeclaan lahaa in waxaas inta loo daactiro dadka loo sahlo maritaanka waddooyinka roobabka waxay sababeen in xataa ay ka sii daraan xaaladii waxaa loo baahan waxyaasu kale dowladaha hoose inay daba galaan oo maalin walba gacan lagu hayo waddanka gacan baa lagu hayn jiray qofka bini'aadanka marka shacabka laga qaado canshuur wuxuu u baahan yahay adeeg marka adeegii shacabka ma haystaan darawlada mootobajaajka ayaa ka siman dhibaatada la xiriirta wadaxumida xilligan ka jirta magaalada muqdisho waxaana ay sheegeen inaanay ka helin dhaqaalihii ay markii hore ka soo xareen jireen mootooyinkooda ka hor inta aanay roobabku ka di'in magaalada waxaana ay codsanayaan in dib loogu dayactiro waddooyinkaasi burbursan waa kuwan qaar ka mid a darawallada mootobajaajka aniga maxamuud nuur macalina lidhahaa wadooyinka burbursan way badan yihiin madiina ugu daran xaafadda madiino ilaa ay guriga shaqaalaha meesha la yidhaahdo dabka iyo inta u dhaxayso bakaaro sheeala suufi masaajidkaas meesha inta udhaxayso iyo laayo balaagsi wadooyinkaas waa burbursan yihiin waxaan dowladda ka codsanayna in ay noo hagaajiyaan lacagteena beerdare ku baxdaa waxna naloguma qabta afar iyo labaatanka sacna lacag waana laga qaadaa magacaygu waa cabdicasiis nuursiyaad wadooyin badan ee burbursan hal iyo labiyo saddex laguma soo koobi karo dhowr wada ayaa burbursan marka dhibaatooyin badanna waan ku qabnaa wadada canshuurna waa bixinaa dabcan runtii waxaan jeclaa lahaa in wadooyinkaas maaragtay isbedel dhabaan lagu sameeyo oo laamiyaasna loo habeeyo canshuurta aan bixina in waddankana loogu dhiso ayaan u bixinaa ma ana wax kale uma bixino walaalla waddooyinku waxaan ku qabnaa dhibaato aad u fara badan waddooyinku waa iska jajaban yihiin roobkii baa jijibiyey dowladdu canshuur bay naga qaadaa canshuurta ay naga qaada waxaan rabnaa in wadooyinka ay noogu dhisaan wadooyinka burbursan waxaa ka mida wadadan oo la yidhaahda kasabalbalaara oo soo aada migrationka waxaa ka mida wadooyinku waa badan yihiin wadooyinkan kaleeto maaragta warshadaha buluxubay markii laga soo degayo waxaasoo dhan ood aad bay u burbursan yihiin saakii mar baa hal saac iyo bar aan qof waday markii maaragta wadda aan mare aan waayey mar walba bacaad baan gelayaa mar walba waa wareeganayaa ugu dambayntii xiriir aan la sameeyey guddoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamed maxamuud cumar finish si uu uga jawaabo cabashada dhallinta mootobajaajka ee ku aadan waddooyinka burbursan ayaa ii sheegay in inta badan ay horay u dhiseen waddooyinka muqdisho kuwa iminka roobabku ay burburiyeenna ay dhowaan u howlgeli doonaan sidii ay ku dhisi lahaayeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
madaxweynaha kenya ayaa sheegay in ciidamadiisa ay sii joogi doonaan soomaaliya iyagoo ka mid ah howlgalka amisom ee soomaaliya waxaanu intaasi raaciyey in soomaaliya ay ka bixi doonaan marka ay xaqiijiyaan ammaanka iyo xasiloonida hadalka madaxweynaha ayaa yimid xili ay ciidamadiisa soomaaliya jooga ay wajahayaan colaadin kaga imanaysa qaybo ka mid a soomaalida oo diidan taageerada ay siiyeen maamulka jubbaland kaasoo dowladda soomaaliya diiday in ay aqoonsato maxamed yuusuf ayaa warbixintan kasoo diray nairobi falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo koobaysa bishan waxay kenya iyo soomaaliya isku raaceen in ay caadiyeeyaan xiriirkooda kadib bilooyin xiisado siyaasadeed ay u dhexaysay labada dal kuwaasoo ku kala aragti duwanaa dhowr arrimood oo ay ka mid tahay doorashooyinkii jubbaland kenya waxay ahayd wadanka keliya ee gobolka geeska afrika ee aqoonsaday natiijadii kasoo baxday doorashadii kismaayo taasoo dib loogu doortay axmed madoobe inuu xilka sii haya afar sano oo kale george musamaale oo madax ka ah xarunta maareynta khataraha ee afrika ayaa waxa uu leeyahay
waxadhacaya hadda ayaa ah in dowladda soomaaliya ay muruqeeda ballaarinayso si ay si wanaagsan ugu muujiso in aanay aqoonsanayn dowlad goboleedka jubbaland tanina waxa ay keentay in uu yimaado go'aanka lagu celiyey madaxweyne ku-xigeenkii jubbaland waxaanay tani sii kululaynaysaa xaaladda oo ah in kenya laga riixay gadow iyo dhowr meelood oo kale oo ay ka howlgeli jireen lana keenay ciidamo etoobiyaan ah oo xiriir saaxiibtinimo la leh dowladda muqdisho waxay ila tahay in aynu arki doonno maalmaha soo socda dhaqdhaqaaqyo deegaanadaasi ka dhaca kenya ayaa u dirtay ciidamadeeda soomaaliya sanadkii labadii kun iyo koo iyo tobankii si ay al-shabaab uga riixaan xuduudda soomaaliya kadib waxay kenya ku biirtay howlgalkii amisom ee soomaaliya madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa sheegay khamiistii in ciidamada dalkiisa ay soomaaliya muddo dheer sii joogi doonaan
sidii aan hore u sheegay ciidamadeennu waxay ka sii mid ahaan doonaan amisom tan iyo intaa ujeedooyinkeenna laga gaadhayo kenya waxay ciidamo ka joogaan jubbada hoose jubbada dhexe iyo gado kuwaasoo xuduud laleh kenya maxamed cabdulaahi gardhuub guddoomiyaha degmada luuq ee gobolka gado ayaa sheegay in deegaanka ay gacanta ku hayaan ciidamo ka mid ah dowladda federaalk soomaaliya toddobaadkan waxaa madaxweyne ku-xigeenka jubbaland loo diiday inuu gobolka gado uu soo galo muuse maali ayaa sheegay in gobolka gado uu khatar badan oo xagga amniga ah ku hayo dalka kenya
an area that they have a lot of interest in clearly exposes Kenya to more insecurity because we don't know how Ethiopians are going to play it. Kenya should be worried about that.
arrimaha jubbaland waxa ay muddaba xiisad ka dhex abuureysay maamulka muqdisho iyo kenya hadal uu bishan gudaheeda ergeyga uu xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swan uu ka jeediyey golaha ammaanka ayuu ku sheegay in doorashadii agost ee jubbaland ay keentay khatar ah in rabshada ay dhacaan qabiiladii oo kala fogaaday iyo faragelin gudaha ah wuxuuna iswaan ugu baaqay hogaamiyaasha soomaalida inay arintan wadahadal iyo isku tanaasul ku xaliyaan aad ayuu mahadsantahay falastiin axmed iibaan oo inoo faahfaahinaysa warbixintii wariyaha v o eda nairobi maxamed yuusuf halkaad kala socotaan waa v o
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan gudoomiyaha baarlamaanka jabuuti maxamed cali xumed ayaa loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha ururka baarlamaanada afrika arintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo dowladda jabuuti ay dadaal diblomaasiyad ugu jirto inay saameyn ku yeelato siyaasadda caalamiga iyo tan gobolka faafahinta warkan waxaa jabuuti ka soo diray waryaheena ramadaan muuse bisha juun ee soo socota ee laba kun iyo labaatan ayay dalalka xubinta ka ah qaramada midoobay u codayn doonaan labada dal ee jabuuti iyo kenya qabashada kursiga aan joogtada ahayn ee bariga afrika ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay xilka maamulaha amba xogeyaha fuliilta urur goboleedka igad waxaa dhowaan ku guulaystay wasiirkii hore arrimaha dibadda etoobiya iyadoo maalintii shalayna ra-iisul wasaaraha dalka suudan uu ku guulaystay guddoomiyenimada igad shir madaxeedka dalalka igad ay ku kulmeen magaalada adisaaba ee xarunta etoobiya inkastoo xarunta dhexe ee ururka igad ay ku taallo dalka jabuuti tan iyo markii la asaasay ururkaasi kun sagaal boqol iyo lix iyo siddeetankii haddana weli jabuuti kumay guulaysan inay qabato xilka xogeeyaha ururka igad hase yeeshee dalka jabuuti ayaa ku guulaystay maalintii shalay inuu la wareego guddoomiyenimada ururka baarlamaanada dalalka afrika ee african parliamentary union iyadoo guddoomiyaha baarlamanka jabuuti maxamed cali xumed uu xilkaasi kala wareegay guddoomiyaha baarlamanka dalka burkina faso alxasan balas akonde guddoomiye maxamed cali xumed oo madasha ka hadlay markii uu la wareegay xilkaasi ayaa tilmaamay in loo baahan yahay inay xildhibaanadu ka qayb qaataan isdhexgalka dhaqaale afrika iyo arrimaha nabad raadinta l'intégration régionale en Afrique est un défi et est un impératif pour nos économies qui sont de plus de plus en plus indépendantes et connectées nous aurons à cœur isdhexgalka dhaqaale qaaradda afrika waa wax aan laga maarmi karin oo waajib ku ah horumarka dhaqaalaheenna oo marba marka ka dambaysa noqonaya mid madax bannaan oo isku xidhan waxaynu qalbiga ku hayn doonaa mar walba innagoo ah wakiilada dadweynaheenna oo garab gelayna qaybaha fulinta dalalkeenna inaynu ka shaqayno nabadda si aynu uga guulaysanno xoolaadaha iyo xiisadaha ina dhex yaalla taasuna ay si cad u tilmaamayso inaynu wax weyn ka bedelnay sumcadda looga bartay afrika xagga caalamka la taliyaha gaarka arrimaha siyaasadda ee guddoomiyaha baarlamanka jabuuti cilmi muuse xasan ayaa isna iiga warramay qaabka looga soo qayb galay shirka iyo ahmiyadda gaarka uu lahaa shirkanu waxa weeyaan sanadkii hore oo shirka lagu qabtay abuja caasimada dalka nigeria ayaa go-aan lagu qaatay in jabuuti lagu qabto markan jabuuti waxay maanta ilaa afartamiya dal oo afrikaan ah ilaa laba boqol iyo konton saddex boqol oo xubno ah oo xubnaha baarlamaanada afrika ayaa jooga waxaa kaloo dheeraada in dalal badan iyo ururo badan oo ururada internationalka caalamiga ah in ay yimaadeen oo ka mid tahay ururada maaragtay ee dalalka carabta waxaa jooga maaragtay gudoomiyaha baarlamanka qatar waxaa kaloo jooga gudoomiyaha baarlamanka turkiga gudoomiyayaal kale oo fara badan ururka upm la yidhaahdo maaragtay baarlamanka ee internationalka ama caalamiga ayaa kasoo qayb galay waxaan isku keennay africa iyo qaaradihii kale ayaan isku keennay halkudhiga shirkuna wuxuuhaa dhallinyarta iyo nabadda iyo gob iyo maamul wanaagga jabuuti ismacad weyn baa u timiday dhaqaalo weyn baa kasoo galaya oo waxaasoo maaragtay dad oo hoteella iyo dhulkareegina dhaqaalo weyn baa kasoo galaya waxaana rajaynaynaa in sumcaddaasi ay sii korodho rabadaan muse v o a jibuuti markana dhegaystayaal dhinacii hees ahaa hees diiqiiro iyo codka nimcaan hilaac
heeskaasi qiiro iyo codka fanaanka nimcaan hilaac ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteena idaacadib oo subaxa saaka idinka hemaysa laanta af somaaliga v o tan kulanta dambe waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan This program has come to you from the Voice of America, Washington.